galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha januari ee sanadka kuna waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtaiyo wararka v o a waxaa ka mid ah miidadkii askarta dowladda federaalk ee dhowaan lagu dilay ceel baraf oo maanta beledweyne lagu aasay waxaa kale oad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan ku soo qaadan doono qodobo kala duwan hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha dooda dooda waxa waaye dalka dastuurka bayska u ah waa kee xeerka doorashada lagu qabaanase muwaafaqsan yahay i think inaan sidaas hadda u fiirino
waxaa kalood maqli doontaan maraykanka oo israa'iil ka iibinaya hub ku kacaya siddeed bilyan oo dollar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida saraakiisha isbitaalada khaza ayaa sheegay in duqeymo ay sabtidii shalay ciidamada israa'iil ku garaaceen marinka khaza lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban qof oo falastiiniin ah duqeymaha oo ahaa saddex weerar oo kala duwan ayaa lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha khaza mid ka mida waxaa lagu burburiyey baabuur halka duqeynta labaad lagu dhuftay guri ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku yaalay magaalada khaza sidaasna waxaa xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka naasir shan qof ayaa iyaguna lagu dilay duqeyn ay ciidanka israa'iil ku garaaceen dhismaha saraayah ee magaalada khaza sida ay sheegeen ila caafimaadka khaza ah ma jiro wax war ah oo arrintan ku saabsan oo kasoo baxay militariga israa'iil wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in tirada ay ciidamada israa'iil ku dileen guud ahaan marinka khaza afariyo labaatankii saac lasoo dhaafay ay gaadhay sagaal iyo konton qof halka dhaawacuna uu marayo laba boqol iyo toddobaatan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cusub ee suuriya ascad al shaybaani ayaa maanta oo axada gaadhay dalka qatar booqashadan ayaa ah tiisii ugu horreysay uu dalkaasi ku tego markii tan iyo markii xukunka laga riday bashaar al asad sidaa laga soo xigtay ilo wareediyo dhinaca suuriya ah oo ku sugan magaalada dooxa ee caasimada qatar iyo mas-uuliyiin kasoo jeeda dalka qatar shaybaani ayaa safarkiisa ujeedadiisu ay tahay in uu kulamo dhowr ah la yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi qatar ayaa ahayd dowladdii labaad ee ku xigtay turkiga ee dib u furtay safaaradeedii dimashq kadib markii asad uu talada ka tegey wafdi ka socda israa'iil oo ka koobnaa xubno ka tirsan sirdoonka iyo ciidanka israa'iil ayaa axaddii maanta ahayd dib ugu laabtay magaalada tal abiib kadib markii ay maalmo wadahadallo aan toos ahayna kula jireen xamaas kuwaasi oo ka socday magaalada dooxa ee dalka qatar wadahadalladan ayaa xoogga lagu saaray sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo isweydaarsiga maxaabiista ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta axada kulan amni oo gaar ah ku qabtay magaalada qudus isagoo kala hadlay wasiiro ay ka mid yihiin kuwa cunsuriyadda fog ee hore uga soo horjeestay xabad joojinta wadahadalladan ayaa dib u bilowday kadib markii garabka militariga xamaas uu soo bandhigay muuqaal uu ku jiro askari israa'iili ah oo lagu magacaabo liri albaj kaasoo dowladda israa'iil ay ballan qaaday inay soo dayn doonto isaga iyo maxaabiista kale daadgurayn ayaa ka socotay dalka itoobiya sabtidii shalay kadib markii ay dhaceen dhulgariiro dhowr ah oo kii ugu xooganaa uu cabirkiisu ahaa shan dhibic sideed qiyaasta cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada kaasi oo ku dhuftay waqooyiga fog ee itoobiya dhulgariirka ayaa waxaa xudun u ah dhulka miyiga ah ee gobolada cafarta oromada iyo amxaarada kadib bilo uu jiray dhaqdhaqaaq dhul oo xoogan ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay adeega isgaarsiinta ee dowladda itoobiya ayaa sheegay in ku dhowaad siddeetan kun oo qof ay ku nool yihiin gobolada ay dhibaatadu saamaysay islamarkaana kuwa ugu nugul lararayo loona rarayo meelo kale oo ku meel gaadh ah intaasna waxaa noogu hedel warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a halkaa dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada beledweyne waxaa maanta lagu aasay lix ka mid ah ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo dhowaan ay maleeshiya beeleed ku dishay deegaanka ceel baraf warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
wadahadalla dheer kadib waxaa xalay lagu heshiiyey in la aaso lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo toban maalin ka hor lagu dilay degmada ceelbaraf aas qaran oo maanta loogu sameeyo duleedka magaalada beledweyne askartii lagu dilay ceelbaraf ayaa waxaa ka qayb galay duubabka dhaqanka labada beel mas-uuliyiin dowladeed oo ay ka mid yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda badaroolka taliyaha nabad sugidda qaranka taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo xildhibaano heer federaal dhacdada dilka askartaasi kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen ay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe aaska kadib odayaasha magaalada beledweyne ayaa waxay ku amreen ciidamadii furimaha soo baneeyey inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda islamarkaana ay ka howlgalaan goobihii ay dowladda federaalk ugu talagashay dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warqad soo qabasho ah waxay u jartay afar iyo toban eedeysane oo laba ka mid ah ay dumar yihiin kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka askarta islamarkaana ka baxsaday goobtii uu falku ka dhacay ciidamada dowladda ayaa howlgallo ay ka sameeyeen dilka askartaasi kadib degmada ceelbaraf waxaay ku soo xireen dad fara badan oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada ceelbaraf
halkaa dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ganacsatada leh gaadiidka booyadaha shidaalka rara ee isaga kala goosha gobolada puntland iyo deegaanada kale ee soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey canshuur kordhin ay sheegeen in uu ganacsigooda ku soo rogay maamulka puntland arrintan ayaa keentay in qaar badan oo ka mid ah baabuurta qaada shidaalka ay joojiyeen shaqadii wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan ka wareystay maxamed siciid cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka rara shidaalka
shaqa joojintii bisha koowaad kowdii bishii koowaad waxaa dhacday inay hadda gobolladii kala xiran yihiin warshada dhamidansan yihiin waxaana ku saameyntaana keenay dee wax aan cashuur aada u tiro badan oo nala ku soo xukumay oo la odhan karo boqolkiiba afar jee boqol baa la kordhiyey marka taa darteed waa shaqadaasaan u istaagnay oo gaadiidku u istaagay mana aha inaan cashuur diidanahay laakiinse waa awoodda yadii bay ka tira badata lacagta cashuurtaa sheegayso in lagu kordhiyey yaa idinku kordhiyey wasaaradda maaliyadda puntland wasiirkii waa maqan yahay oo safar buu ku maqan yahaana la yidhi wasiir ku-xigeenka waa wacnay dakhliga wasiir ku-xigeenka dakhliga waa wacnay ciddii kaleo aan is odhan karray agaasibayaal badan baan wacnay aan is leenahay waxbay ka qaban karaan kiiska waxna waa ka qaban waayeen shaqa joojinta aad samayseen soo saameyn ku yeelan mayso sixir barar ku yimaada ee shidaalka oo dadku ay si aada u isticmaalaan weliba gaadileyda ha waa khasab xitaa sixir bararka ka sukow waxaa imanayaa in kaalma xiran yihiin hadda oo warshada dansan yihiin oo shaqadaasi ay u xaniban tahay annaga ganacsataan nahay waa awoodi karray inaannu wixii nala saaray saaro shacabka oo shidaalka iyo nooliga ku kordhinno oo shidaalka ku kordhinno laakiinse waxaanu u turay dadka shacabka marka turiinkii shacabka waxaanu waa dacwo tagnay dacwadii baanu ilaa alaankaa ku sugaynaa wax bal cashuurtaa bixisaan iyo taa horey u bixin jirdheen noo iftiimi waxaan cashuurtan hore u bixin jirray waxay ahayd boqol afartan iyo lix calaagaari boqol afartan iyo lixdaas sanad bay ahayd waxaa la yidhi saddex bilood baa boqol afartan iyo lix goosanaysaan waxaana laydinka rabaa saddex afar simister waa garan ka dhaa lacagta korodha shan boqol iyo jajab doolar baa kordhay ilaa ay shidaalka xaggee geysaan markaad ka qaadaan magaalada boosaaso waxaan ka qaadnaa beledweyne waxaan ka qaadnaa boosaaso waxaan geynaa beledweyne waxaan geynaa abkay xuduudda etoobiya oo iska dhan garowe gaalkacyo baran maxaan ku idhaahdaa qardho bari meel kasta waa la geeyaa waxaa intaa dheer oo annaga misena caqabad nagu ah hadda inay shidaaladii ka imanayaan xamar oo kale markii xanibad ka yimi oo shidaalka puntland uu ka jabnaa waxay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo etoobiya waxay naga soo galeen xamar oo hadda beledweyne oo gaadiidka barki u raran yahay annaga wax nooga iman jiray dee imaaraadka boosaas dekada boosaaso naga soo dega kaydad baana ka dhisan tiro badan oo terminaalleh oo tuubooyinka iyo shidaalku soo maro leh gaadiid doonyaa leh wax tiro badanoo shidaala ka yimaado maasha allaaya laakiinse caqabad buu nagu noqday markii saddex maalmood shaqa joojinad jirtay inay shidaalkii xamar ka yimi maanta beledweyne soo gelaaya oo laleeyahay uma baahnin shidaalka xagga ka soo wadaan marada xanabanteed marka hadda arintan cabashada marka laga yimaado wasaaradda maaliyadda ma u gudbiseen mas-uuliyiinta sare ee puntland si arrintan wax looga qabto inta aan kuu sheegay laba wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal badan baan wacnay guddoomiyaha gobolka waa u tagnay waa u cabannay waraaqada qoraal oo cabasina soo sameeyuuna yiri madaxweynahan gaarsiinayaa ilaa la-aankaana u malayn mayno inuu warqadda iyada madaxweynaha gaarsiiyey maxaa u malaynaysaa marka xilligan in cashuurtani lagu kordhiyey ay sababtay wallahi dee dowla dowlad baa la yidhahdaa dowladdii wax way kordhisaa ceeb maa sanad walba kordhi jiray laakiinse wax la kordhin jira wax macquula ahaan jiray maanta laakiinse wax macquula maaha waa ka tegey way sanadka hore iyo sanadka marka laisbarbar dhigo keebuu badan yahay dhaqaalaha lagu kordhiyey dhaqaala lagu kordhiyay xitaa lama oran karo kordhis boqol iyo toddobiyo labaatan buu ahaa waxaa la gaarsiiyey boqol afartan iyo lix waxa fuuli kara waa waxaa xisaabin kadha adiguba waxaan labaatan doolar dhammayn baa la saaray maantana waxaa la saaray shan boqol iyo jajab lacaga marka sidaas farqiga udhexeeya saasaan aad u garan kadha waay bal waxaad iga warataa marka isbeddelka tan iyo kowdii bishii ilaa iyo halka xilligan la joogo idiinaan shaqayn xilligan ilaa iyo iminka marka bal caqabadaha ka waran wallaahi caqabaduhu dee waa caqabada shidaalkii gobollada waa la kordhiyo waa kacay oo qofkii horti laba kaalmood xirantay kaalinta saddexaad xoogaaga hayso waxay rabtaa inay kor u qaado waxa kale oo dhacday inay magaaladii waxba ka baxayn oo shaqadii taagan tahay waxaa kale oo jira inay warshada dhammaayo magaalooyin leer siin jiray dansan yihiin intaasoo caqabadood baa dhici karta oo jirta oo wada xaqiiqa annaguna dee intii aanu tabar gaarayna waa gaaray laakiinse mas-uuliyadda ciddii ilaahay mas-uuliyadda saare oo dowladda ah baa laga rabaa inay arrintaas wax ka qabato oo weliba madaxweynuhu kow ka yahay arrintan haddii wax laga qaban waayo oo dowladdu ay ka adkaysato inaad lacagta bixisaan ka ganacsatadiina shidaalka keenta boosaaso oo geysa gobollada kale maxaa idiin qorshe ahaanaya hadde waxaa ninka ganacsiga ahi sidiisaba waa masaalix waxa masaalixa qofku haddii uu halka masaalix ka waayo meesha kale masaalix ka jirto inuu lacagtiisa dhaqaalihiisa la aado waa mahadsantah ganacsatada waxaa la yidhaahdaa markii ficiladan oo kale ay dhacaan shacabka ayay ka gooyaan marka saameyn ma ku yeelanayaa in magaalada boosaaso hadda shidaalkeedu caadi u yahay arrintan haddii soo socoto in saameyn ku yeelato caqabad ku yeelato oo aad wax kordhisaan oo shacabka asaadhaan dabcan dee way dhacaysaa laakiinse maanta annagu ilaa saddexdaa maalmood afartaa maalmood wax shaqadaas u taagan tahay wax aanu weli kordhinay ma jirto weli waxaanu dowladda iyada sharafta badan baan waxaan ka sugaynaa inay cabatinka iyo aqbasho iyadaanuna u jeednaa laakiinse waa iman doontaa haddii ay arrimahaasu sidaan kuu sheegayno midda labaad dadka ganacsiga ahi wax waa kordhin karaa haddii wax ku kordhaan shacabku saari karaa laakiinse dowladda laga rabaa inay ganacsiga ilaaliso oo maxaanku iraha dadka tabarta daran u turto oo la ilaaliyo oo loo turo oo wixii kordhaysa waa macquul ahayn lagala hadlo weligeed waxaan dhaqankani waa soo jiri jiray ilaa dowladdii maxamed siyaad barri booyadaha wanweygaasay ahaayeen gaarigu markii kirada dowladdu siiso oo uu noqdo lowrka barhkiisaa la siin jiray laakiinse maanta dee annaga dowladd wax nagu kabaysaa ma jirto waxaan leenahay war waxa aanu gacanta ku hayno si aanu farahayaga uga bixin dadka shacabka iyo iyo bulshada waa ku dhaqaalaya
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa maxamuud siciid cismaan oo ka mid a ganacsatada shidaalka ee puntland oo u waramayay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf dhegeystayaal waxaanu naga xasuusinay inaanu la xidhiidhnay wasaaradda maaliyadda ee puntland balse nooma suurtogelin in aanu la hadalno wakhtiga ugu horeeya ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda dowladda kanada ayaa bishii noofembar ee sanadkii tegay hakisay muddo sanad ah nidaamka loo yaqaanay group five ee dadka qaxootiga ah lagu geyn jiray dalkaasi dad badan oo ay ku jiraan soomaalida kanada ayay saameysay joojinta barnaamijkaasi haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay cabdulqaadir maxamed cali yanyurow oo in ka badan soddon sano kasoo shaqaynayay arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga ugu horeyna waxa uu weydiiyey shaqooyinka uu qabto ee la xidhiira arrimaha qaxootiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsan tahay al xuseen bishii agost gii dadkii lagu bilaabay mideynta ayaan ka mid ahayn shaqaalaha mideynta oo like soomaalida u qaban jiray waxyaalahan isdhexgalka wadankan sidee u degi lahayn ula qabsan lahaayeen waxaan ka caawinaynay family reunificationka shaqadii marka waxay naga dhammaatay kii kii ma aanu fariisan laakiin privately ayaan howshii usii waday stillna wixii aan sameyn jiray waa sameeya oo ah isu keenida dadka kala maqan waaridka walaalaha group five kaas oo kale dadka qaxootiga oo wadanka soo galo like looyarada lala xiriiro tarjumaad haday noqoto translation of documents haday noqon lahayd iyo haday noqon lahayd shaqo raadin iyo wax noocaas oo kale ah intaba waa ka qayb qaadana waata cabdiqaadir waxay ka warantaa bal marka group fiveka aad ka dhawaajiso oo ah barnaamij dadka halkan jooga qof africa ama wadan kale oo qaxooti ku hajoogo ay ku keeni jireen dowladda canada dhowaan ayay hakisay soomaali badan ayaa arinkaasi dabcan ku jiray oo dadkooda ku keenaya qaarkood qaarkoodna rabay inay ku keenaan soomaalida sidee bay barnaamijkaasi group fiveka joojintiisa u saameysay
soomaalida waxay u saameysay number one wadankii kuma noqon karaan oo qof walba oo qaxooti ah sidiisaba group fiveko shuruudaha ugu horeeya waxay tahay in qofka aanu wadankiisa ku noqon karin uu qaxooti yahay marka dadkaasi maadaama ay wadankoodii ay banaankiisa ay joogaan wadamadan like ama kenya ama uganda ama tanzania ama like any other place oo isleedaha maaragtay ku badbaadi karaan ayay meesha joogaan brocesskan u socday waxaa laga yaaba qof ay qaraabo yihiin ama walaalkiis ama habaryartiis ama eedadiis ama aabihiis oo kale inta joogo saa darteedna maaragtay uu u bilaabay brocesskan si inta u yimaadaan oo maaragtay hadhow culeyska uga qaadaan laakiinse hadda maadaama wixii dib loo dhigay waxaa imaaneysa in masruuf gooniya a maaragtay a usii samaysid oo qofkii aa kafaalo qaadid ilaa maaragtay brocesski uga bilaabanayo intuu aga dhammaan doono intuu like forayeer hadda waa la hubaa inaanay wax soo dhaqaaq wax dhaqaaq uusan jirin laakiinse intii horeo system ku jirta thats fine laakiinse inta cusub ee maaragta hadda laga joojiyey waxay noqonaysaa inay meeshooda ay sii joogaan oo qofkii inta joogay culeyskan jiro awgeed dhaqaalihii oo aada u xumaaday sicir barar iyo wax walbaba ay jiraan on top of that dadkii xagga usii joogeen inuu masruufo culeys weyn ayay ku noqonaysaa hopfully waxaan jeclahay ilaahay inuu u fududeeyo waa tahay cabdiqaadir marka maxaa keena marka horeba in la joojiyo nidaamkan ee group fiveka loo yaqaano dad badan ayaa viis intay kusoo galeen ayaa boqolkiiba boqol maahina boqolkiiba waxay noqotay boqolkiiba kun iyo shan boqol oo qof inay isdhiibaan dowladdii ayaa maaragtay ayay waxay geliyeen circiir ayay geliyeen brocesskii waxaa dhashay backlog fara badan ayaa dhashay oo ah dadkan hadda soo galo isdhiibay oo qaxootiga ah oo viisaha kusoo galay markoodii hore oo iska wada dhiibay kulligood sidii loo brocess gareyn lahaa marka dadkaasi waxay carqalad u keeneen dowladdii kow iyo immigration systemkii oo ay ka dhigeen jam dhinacii dhaqaalihii ayaa ciriiri galay waxaa kaloo ciriiri galay dhinacii maxaan kuu sheegaa maciishadii haba noqoto ijaarkiioo kor u kacay marka dowladdu waxay diidan tahay ma laha dowladan liberaalka ee hadda wadanka maamusha ma diidano qaxootigana kama soo horjeedaan laakiinse si ay u turxaan bixiso baglogan kariyed garaysamay ayay u joojisay maaragtay haddii dadkii la qaato oo dadkii hore ee meesha ku jira systemka ku jira already ee isdhiibay brocesskuu socday aan waxoodii weli la dhamayn waxaa imaaneysa in sanado sanado ay qaadato marka si loo kaliirgare wixii meesha ku jiray ayaa maaragtay loo hakiyey ma ah completely in la joojiyo wixii marka taasna sanad ayay qaadan doontaa ilaa iyo december sanadkan hadda bilowday waataa ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dowladda liberaalka aad ayaa loogu dhegan yahay oo waxaa u muuqataa ray ururinta la sameeye xitaa inay aada ugu liidato oo xisbiga conservativeka uu ku horumaray xisbiga conservativeka siyaasadiisu sogolootiga aad ayay uga duwan tahay tan liberaalka haddii xisbiga conservativeka doorashada soo socota haddiiba xilli hore aysan dhicin ay la wareegaan ma kula tahay in ay arintu sidan kasii saameyn badnaan karto
dadkan conservative markay wadanka la wareegaan ay qabsadaan waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadda dowladdan hal sano ay gelisay hakiska inaanay soo noqon
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa cabdulqaadir maxamed cali yanyurow oo uu rabay wariyaha v o e da canada xuseen nuur xaaji halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa koongareska ku wargelisay hub ku kacaya adduun dhan siddeed bilyan oo dollar oo qorshuhu yahay in laga iibiyo israa'iil sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka xilli dalkaasi xulifada la'a maraykanka uu sii wado dagaalka ka dhanka ah xamaas ee ka socda kaza warbixin ay qortay wakaaladda wararka e a p waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan qaar ka mid a hubka xirimadan ku jira ayaa laga diri karaa kaydka xilligan ee hubka maraykanka ah laakiin intiisa badan waxay qaadan doontaa sannad ama dhowr sano in la geeyo israa'iil sida laga soo xigtay laba sarkaal oo maraykan ah oo sabtidii hadlay iyagoo aan rabin in magacooda la sheego sababtoo ah ogeysiiska arrintan ee koongareeska ayaan si rasmi ah weli loo dirin iibkan ayaa waxaa ka mid a gantaalada ridada dhexe ee hawada ilaa hawada si uu uga caawiyo israa'iil inay iska difaacdo hanjabaadaha dhinaca hawada kaga yimaada madaafiicda garaaci kara bartilmaameedyada aadka u fog gantaalaha helfire a g m hal hal afar iyo sidoo kale bambooyinka culayskoodu yahay shanta boqol ee bawn iyo in kale oo badan xirmadan hubka ah waxay ku beeri doontaa ugu yaraan toddobiyo toban dhibic sagaal bilyan oo gargaar militari ah oo maraykanku siiyey israa'iil tan iyo markii ay xamaas toddobadii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii weerartay israa'iil taasi oo ka dhashay dagaalka hadda socda maraykanka ingiriiska iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa xamaas u aqoonsan koox argagixiso ah maamulka baidan ayaa la kulmay dhaleecayn ku saabsan tirada aadka u sii kordhaysa ee dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee dagaalka lagu dilay waxaa jiray mudaharaadyo ka dhacay xarumaha kolleejyada maraykanka iyo sidoo kale dadaallo aan lagu guulaysan oo senator berni sanders iyo qaar ka mida dimuqraadiyiintu ay ka sameeyeen koongareeska si loo joojiyo iibka hubka weerarka loo adeegsado ee israa'iil maraykanka ayaa bishii mey hakiyey shixnad bambaanooyinka labada kun ee bawn ah oo u socday israa'iil sababo la xidhiidha walaaca laga qabo khasaaraha rayidka ka soo gaaraya haddii bambaanooyinkan loo adeegsado weerar ka dhana magaalada rafax ee koonfurta khaza maamulka baidan ayaa dalbaday in israa'iil ay kordhiso gargaarka bini'aadannimo ee galaya deegaankaasi laakiin bishii nofembar iyadoo la tix raacayo xoogaha horumar ah oo xadidan waxa uu maamulku diiday inuu xadido hubka uu siiyo israa'iil waxaana uu ku hanjabay inuu taas samayn doono haddii xaaladdu aanay ka sorayn maalmihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka waday khaza oo ay ku dhinteen tobannaan qof oo falastiiniyiin ah taasi oo sii kordhisay tobannaanka kun ee lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday in ka badan sannad ka hor ciidamada israa'iil ayaa jimcihii sheegay inay duqeeyeen tobannaan goobood oo ay sheegeen in xamaas ay isku soo aruursadeen iyo xarumaha taliska oo ku yaala guud ahaan khaza militariga israa'iil ayaa sheegta inay beegsadaan oo keliya dagaalyahanada waxayna xamaas ku eedeeyeen dhimashada dadka rayidka ah sababtoo ah bay yidhaahdeen dagaalyahanadooda ayaa ka howlgala deegaano cidhiiri ah dagaalku waxa uu sababay burbur baahsan waxaana uu barakiciyey sagaashan boqolkiiba dadka reer khaza oo tiradoodu ay ahayd laba dhibic saddex milyan oo qof iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dhowr jeer barakaceen xilliga jiilaalka ayaa hadda yimid iyadoo boqolaal kun oo qofna ay gabaad ka dhiganayaan teendhooyin badda u dhow ogeysiiska aan rasmiga ahayn ee koongareeska maraykanka loo diray ayaan ahayn kii ugu dambeeyey ka hor iibka hadda hogaamiyaasha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee wakiilada iyo guddiga xiriirka dibadda ee guurtida ama sanadka ayaa dib u eegi kara xirmaddan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka kenya hay-ad samafal ah ayaa tijaabinaysa barnaamij casri ah oo ka shaqeeya telefoonada gacanta si uu beeraleyda uga caawiyo aqoonsiga cudurada iyo cayayaanka waxyeeleeya beeraha khubaradu waxay tilmaamayaan in haddii tijaabadani guulaysato ay noqon karto rajada beeraleyda yaryar ee qaaradda afrika oo dhan barnaamijkan casriga ah ee teleefoonada gacanta oo ay hindistay hay-adda plant village waxa uu adeegsadaa garaadka macmalka ah ee a i-ga loo yaqaano si uu markiiba u ogaado cudurrada iyo cayayaanka waxyeelaya dalagyada rosalin akoje oo ka mid ah beeraleyda yaryar ee reer kenya ayaa tilmaantay in barnaamijkani wax badan ka bedelay wax soo saarkeedii barnaamijkani wuxuu ka dhigay shaqadayda mid aad u fudud uma baahni inaan cid kale talo ka raadsado waxaan si toos ah ugu isticmaalaa teleefonkayga aniga oo beerteeda ku dhex jira tan iyo markii ay bilowday adeegsiga barnaamijkani sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii akoji waxa ay sheegtay in wax soo saarka beerteedu uu si weyn u kordhay tofauti hata ilinganishwi tofauti ni kwamba kis- hore hal hektaar waxa uu ii soo saari jiray shan jawaan oo kaasaava ah kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen kuwo xun ama uu cudur qabsaday laakiin hadda halkii hektaar wuxuu ii soo saari karaa laba boqol ilaa laba boqol iyo konton jawaan iyadoo la adeegsanayo farsamadan casriga ah beeralayda yaryar oo badankoodu haysta dhul aan ka badnayn laba hektar ayaa soo saara boqolkiiba siddeetan cuntada afrika laga isticmaalo barnaamijkani waxa uu sidoo kale siiyaa beeralayda macluumaad ku saabsan sidii ay ku heli lahaayeen abuur taya leh diyaarinta dhulka iyo talooyin ka socda khubarada beeraha lawrence ombawayo oo ka tirsan plant village ayaa tababaro siiya beeralayda wuxuuna tijaabinayaa barnaamijka e i-ga ah ee laga adeegsado deegaanka busiya oo ah meel lagu tilmaamay in ay u nugushahay ama halis ay ugu jirto cunto yari
49% of the AIs being deployed in, in Africa are based on agri.
qiyaastii boqolkiiba afar iyo sagaal iyo afartan caqliga macmalka ah ee ai ee afrika laga adeegsanayo wuxuu ku wajahan yahay beeraha sababta ugu weyn ee diiradda beeraha loo saarayo waa kororka tirada dadka iyo caqabadaha ay keenayso amaba uu keenayo isbeddelka cimiladu khubaradu waxay sheegeen in qaaradda afrika ay u baahan tahay maalgashi gaadhaya toddobiyo toddobaatan bilyan oo dollar sannadkii si loo horumariyo beeraha korna loogu qaado wax soo saarka loona hagaajiyo silsiladda sahayda si wax looga qabto cunayarida daraasado lagu samaynayo meelo kala duwan oo qaaradda afrika ka mid ah ayaa baaraya xalal ay ka mid yihiin dalagyada adkaysiga leh ee lagu beero meelaha cimiladu ay saamaysay iyo isticmaalka tiknolojiyadda casriga ah na ujue jinsi ya kuit-
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey oo islamarkaana inala socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonnaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee soomaaliya sannadkan cusub ee labada kun shan iyo labaatanka waxaa marti iigu ah brofesor afyare cabdi cilmi oo ah bara sare oo culuumta cilmibaarista ka dhiga jaamacadda city university ee magaalada muqdisho brofesor afyare cabdi cilmi waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa ku dhowahay waa mahadsan tahay nuur
brofesor eh, sanad cusub ayaa hadda la galay labada kun shan iyo labaatanka waxaana lagu sii siqayaa dhammaadka mudaxileedka ee dowladda hadda jirta ee soomaaliya marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda soomaaliya Een, eh, marar badanna malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay Eh, runtii dee dabcan sanadkii tegay eh, dhacdooyinka waaweynaay oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa ayaa sanadkan de sii socon doona Eh, khilaafka hadda aan kala socon kala nimid laba kun iyo labaatan iyo afar ayuunbaa sii socon doona oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka ee dalka ee geyska u noqonaya marka horta tan ugu daran waxa waaye ee, laba kun iyo labaatan iyo shan waxay bilaabanaysaa iyada oo oo khilaaf dastuuriya uu jiro iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshii siyaasadeedkii ee carta kasoo bilowday uu uu- uu- uu hadda kala weecday Ee, iyo iyada oo runtii ee, culeysyo badan oo oo hadda ee, ama dhinacna mararka qaarna qabyaalad noqon kara mararka qaarna danihii siyaasadda noqon kara ay ay soo kordheen marka sanad ee, siyaasadda soomaaliya ay qaadato ee, waxa waaye ee, heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore Ee, waana ee, rajaynayaa kolley un- in- si uun lo- lo- lo- loo xallin doono laakiin ee, hadda kolley wuxuu ku bilaawday hab oo kala duwanaansho weyn ah iyo xoogii siyaasadda oo qaybsan iyo arrin dastuuri ah oo miiska saaran waaya waxa ugu weyn hadda dabcan waa khilaafka siyaasiga ah ee taagan waxaana ku tilmaamtay inay tahay arrin dastuuri ah marka bal noo fasir gunta khilaafka hadda taagan
dastuurkii hore laba kun iyo laba iyo tobankii carta kasoo bilawday amin hore waxaan ka wadaa labadii kun soo bilowday waxaa asaas u ahaa afar qodob oo waaweyn oo federaalku uu ka mid ahaa oo nidaamka baarlamaaniga uu ka mid ahaa oo uu ka mid ahaa afar dhibic shantu ka mid aheyd oo doorashooyinku ay ka mid ahaayeen every four years marka nidaamka asaga ah oo soo socday muddada dheer oo aan la bedelin laba kun iyo afar oo aan la bedelin laba kun iyo sideed oo laba kun iyo actually labaiyo toban dastuur noqday ayaa hadda qoladan dowladaahi last year sanadkii soo dhaafay ay bedeleen waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arrimoodoo waaweyn nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne nidaamkii federaalkana way centralized ayay ka dhigeen magaca ma taaban laakiin waxay nuxurka ay ka bedeleen nidaamkii doorashooyinkana waxay u samaysteen shuruuc ay iyagu maaragtay u danaynayeen marka iyo xisbiyo kooban iyo wax noocaas oo kala ah marka afartii saldhig oo ku fadhiyey oo karkaarada ahaa saddex ka mid ah ayay bedeleen marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida puntland iyo jubbaland iyo mucaaradkuba ay dhahaan annaga dastuurkan inma khuseeyo waxaanu aadaynaa kii laba kun iyo laba iyo tobankii iyo ayaga oo ka mutay marka waxaa soo muuqday marka in dalkii uu kala qaatay laba wadoo isbarbar socotay waa gartay marka waxaa muuqata in dowladda hadda jirta ee soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arrintaas
runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigayaan ay sax tahay hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maha dooda dooda waxa waaye dalka dastuurka bayska uu hawaa kee xeerka doorashada lagu qabanase muwaafaqsan yahay i think inaan sidaas hadda u fiirino haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa kaa waafaqsan laga hadlayo dabcan de koox baa samaysanaysa laakiin doorasho noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray kanse ma lagu qaban karaa hadday su-aashu saas tahay jawaabtu waa haa doorashaduna sideeda waxay u baahan tahay sharci xeer xeer xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane dastuurka asaasiga ah waa waa waa waa waa ka duwan yahay hadda laakiin dastuuray noqotay arrinta waxaa lagu kala tegay oo puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweed la isku dilay rascamboni waxay waxay waxay salka ku haysaa qodobo dastuuriya oo la bedelay ku haysaa marka anigu uma haysto doorasho inay ishugu tahay in la qabto sharcigii hore hadda laba kun iyo laba iyo toban waxaa ku qornaa doorasho qof iyo coda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha marka haddii dowladda ay rabto marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka dhaxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay taa marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codka waxa waaye waa waa narrative ay rabaan dowladdu inay gadaan mooyaane nuxurku sidaa ma ah waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrinta ayadaa fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen afar dhibic shan ayay rabaan inay haayaan ay dhahaan afar dhibic shan qabiil kasta kursigiisii uu helayaa haddiiba marka afar dhibic shan lagu imbos gareeyo meesha oo la yidhaha qabiil walba kursigiisa uu helayaa doorashada laga hadlaa horta waa doorasho dadbane ma aha doorasho qof iyo coda waayo doorasho qof iyo coda ku noqon mayso keliya dadka inta safka soo gala codka bixinaa keliya kuma noqonayso waxay ku noqonee waa wax kulli iswada wata waayo haddii doorasho dimuqraadi laga hadlaayo marka haddii tan ay hadda rabaan oo afar dhibic shanta ay rabaan inay hayaan ay tahayna dee sharci oo saa ku dhisanaaba yaalla oo isticmaali karaan marka ina nutshell doorasho cidii rabta inay qabato kala heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa wax dhiba ma laha waaya marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah
i think mucaaradka door cod anigu de mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qof iyo cod hala qabto ama doorasho hala qabto wax la diidan yaha ma aha waa waa waxa hadda mucaaradka iyo dowladdu ku kala tagsan yihiin macal gobolladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay aa lagu kala tegay dalka maxaa u dastuuraha ka weyn su-aasha ka weyn taas waaye dan doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo marka doodu ma aha doorasho qof iyo codar doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda waaya sida muuqata inta badan oo loogaga bartay siyaasadda soomaaliya mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhowaadaan khilaafiyo uun si isku mid ah u dhaca ayaa dalka ka soo ifbaxa marka maxaa loo xalin la'yahay xaggay sartu ka qurunsan tahay maxaa isdiidan wallahi madaxda un baan isleeyahay mar walba way waxaa ka danbata rabitaanka iyo xukunka iyo waxa marka mar walba waxaan sax ahay inay ka shaqeeyaan haddii hadda qofku uu rabo inuu inuu wax saxa ka shaqeeyo dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo somalilan iyo al-shabaab ay joogaan iyo political settlement ama heshii siyaasadeed la isku waafaqsan yahaa loo dhiibay oo xeerarkiisi iyaduna ay dhamaystiran yihiin hadday rabaan way ku shaqayn kareen security inay ka shaqeeyaan inay election ka shaqeeyaan inay waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedeleynaa iyo madaxwatooyaan keenaynaa iyo wax noocaas oo kalea marka waxay exit khalad ay ka baxeen highway khalad ay markiiba qaadeen marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ee xoogaga ay wax kala dhexeeyaan ay kala heshiyaan waa mahadsantahay rofesor khadka igu jir ee doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo anigoo cusmaan cali saalax oo degmada balcad joogo waxaan weydiinaa rofesorka heshiiskii etoobiya iyo soomaaliya ankara ay ku gaareen maxaad ka fahamtay rofesore heshiiskaas horta wuxuu dhacay wakti timinka marka laga fiiriyo ay dowladda soomaaliya ay la kulantay arrinkii ras camboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas marka timing oo aan fiicnayna horta qolada dowladda soomaaliya runtii ay ku dhacday arrintaas ayada ah nuxurka marka la fiiriyo nuxurka dowladda etoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oy yani tadxiyaad ay u sameeyaan soomaaliya iyo in maaragtay ay bad access u helaan iyo in ay waxyaalaha iyaga ee asaaska u ah ay sheegin jireen dastuurka way kusoo baxeen soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay m o u gii iyo maxaanku irahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqaan marka ama tanaasulaad ay ayagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaas ha la gasho muuqaalka meesha kasoo baxay wuxuu ahaa in etoobiya ay waxay doonaysay ka heshay soomaaliyana ay ama si ulakaca u tanaasushay ama ay de leverage la-aan maadaama ay iska jirtay ay iskaga dhamaatay laba meeloodoo oo runtii muhiim ah waa ii muuqanaysay etoobiya marka lala macaamilayo soomaaliya xaggay u taqaanaa horta waxay u taqaanaa soomaaliya itaaliya waxay u taqaanaa soomaaliya of nineteen sixty maxay xaggee u taqaanaa somalia republic ay u taqaanaa taas horto badanaa heshiisyada noocan oo kaleeta marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro labaad oo waa psychologicalina maha keliya etoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo soomaaliyada annaga aan ka hadlayna iyo soomaaliyada ayada ka hadlayso ismalaha taa waa midda ta kale oo ayadana meesha taale waxa waaye etoobiya iyo soomaaliya xuduudda u dhexaysa oo dotiska ah oo provisional lineka ah ma aha mid sugan badanaa marka heshiisyada noocaas oo kale si ilaa caddeeyaa quman si aysan uga muuqan ayadoon xuduudihii laga laga doodin oon wax meel laysla dhigin inaynu u ekaanin maaragtay saan marka saas la leeyahayna soomaali galbeed iyo soomaaliya maaha wax laga hadlaa waxa laga hadlaa xuduudku meesha uu maraa laga hadlaa ma meesha uu hadda maro ayaa xuduud noo noqon doonta ma redlineka noo noqon doona oo talyaanigu ay rabeen mise meneliqlineka noqon doona oo ethoobiyan ku rabaan laymankaas marka waa layman isbarbar mara oo oo oo midna uu gudaha soo jiro midna uu dhanka xoogaa adigu ilaa iyo malaha kontomeeyo lixdameeyo kilomitr dhanka xagga jiro iyo kan hadda ay ingiriisku dhexda ku dhufteen marka kii la qaadan lahaa ma uusan weli xuduudka lama maarka garaynin anigu haddii etoobiya any heshiis oo lala gelaayo inay arrintusaa u caddahay waa ila qumanayd calaa kulli xaal heshiiskaas soomaaliya anigu de ina wax naga qarsayn waa dhici kartaa waxaa loo akri karaa soomaaliya inay u tanaasushay waaya anoo heshiiska daba socda toddobaadyo kadib qaramada midoobe ayaa ansixisay in ciidamo cusub oo wata magac ka duwan magaca hadda howlgalka midooda africa ay soomaaliya yimaadaan masar ayaa ku jirta ayaa la leeyahay ethoobiyana waa ay ka maqanta marka arrimahaasi maxay ku soo kordhin karaan siyaasadda geeska africa iyo tan soomaalida maya horta mishanku waa mishan africa uniona soomaaliya waxa ay la gorgortantay dalal ay rabto inay ka mid noqdaan waxaana waa iska koob iyo toban kun wax badan maaha marka hadda sida officially loo qeybiyey koob iyo tobankaas kun weli lama soo bandhigin waa jiraan waan arkay riboorro qaar sheegaya dalalka sida loo qeybiyey masarna ani kuma arkin laakiin etoobiyada lafteeda kuma arkin laakiin de hadda waayadan dambe in oo si bilateraal inta heshiis markaa loo galo malaha waatay dowladda madaxdeedu leeyihiin annagaa tanaasulnay oo maaragtay dulqaadkaygaa wax ku wadnaya inay etoobiya kusoo darayaan way muujinaysaa laakiin waxay rabtaba ha ahaatee ma arag aniga warqadda ay ku qaybiyeen ciidamada burundi waan arkay inay ka cudur daaratay laakiin weli numberka iyo sida ay dowladuhu u kala qaadanayaan banaanka uma soo bixin waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inooga ah brofesor afeere cabdicilmi dhankii dhegeystayaasha haddii aan dib ugu laabanno dhegeystahan ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho brofesor afeere waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeyso dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dagaal si toosa u dhex maray dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleed ka mid a maamulada ka jira dalka brofesor afeere arrinkaasi maxay u keeni kartaa hanaanka dowladnimada soomaaliya waa mahadsantaha walahi horta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaas uu nasiib darro ahaa oo loo baahnayn runt eedan in badan waxaa la saaraa dowladda dhexe sababta loo saara arko waxa waaye horta de meeshaa fog iyo ciidamo lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u samaynayso xagga militariga iyo xagga securityga waa iska waa su-aalo oo u furan u furan dood laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yidhaha waxa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye dowladda soomaaliya waxaa jirta xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan la boobin oo wax noocaas oo kale ah laakiin taamabay ahaynba mabda-iyan doorashada yaa xaqule yaa maamulaya ma gobolka maamulaya mise waxaa maamulaya dowladda dhexe heshiiska astaynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran walow aysan dastuurkii ayna weli keenin waxaa ku qoran afartan iyo afar awoodood oo ay siiyeen dowladda dhexe runtii afartan iyo afartaas waxaa ka mid a awoodda maamulka doorashada ka mid a oo oo oo oo la siiyey dowladda dhexe marka qoladii jubbaland waxay tiri war anaga arrintan nama khusayso puntland laftirkeeda waxayba leedahay election commission ayaguna qolada election commission ay leeyihiin marka waa qaybintii awoodaha arrin la xiriirta waayo oo fundamentaliskii ama aasaaskii heshiis siyaasadeedka taabanaysa marka ka waran boqolka iyo dhowr iyo labaatanka kale ee awoodood ee ayagana ay asaangareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo kuwa soo socda dheh iyo maamulada gobolada ay iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin marka runtii arrinkaa isaga ah arin ma qabo in loo baahnaa waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaaleynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka de shaksiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay dabcan axmed madoobe waa soo saxiixay laba saddex goor hore wuxuu soo saxiixay laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku aynan hadda ama khusayn ama hadda ha noqoto ama aysan badantii siyaasadeed ahayn marka waxaa la isku qabsaday waa waa astaynta awoodaha ma dowladda xaale mase waxaa iskale dowlad gobol saasaa anu fahamkaygu saas waaye looma baahnayn dowlad soomaaliyeed humiliation badan ayaa kasoo gaaray ciidanka niyadjabaa kasoo gaartay kala qaybsanaan oo oo runtii aan fiicnayna ka timid ilaa hadda saameyntii way way muuqataa dan kalena runtii waxaan oo dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xallin kareen waa gartay professor afyer ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xallin karaa sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow aniga wa waa ii caddahay inta waxaa jira soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii uu madaxweynaha cusub dalka yimid iyo dowladdan cusub laba kun iyo laba iyo labaatan wuxuu u yimid dastuur oo kumeel gaar oo qabyo ah oo xoogagii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin keliya soomaaliya iyo somalilan horta kaasaa base ah kaasaa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirecti waxay noqotabana waa lagu qaban karaa waana lagu qaban jiray waana lagu qaban karaa haddii xataa hal lasoo doorta ladhaha xildhibaanada doorasho ha galaan hadiiba reerahooda loo daynayo reer walba reerka ha ku tartamaan oo si saxa ha ugu tartamaan waa la samayn karaa xisbiyada waa la furi karaa oo afar dhibic afar bercentigii oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa gudi doorasho oo loo dhan yaha waa la samayn karaa marka anu waxaan aaminsanahay waxaa asaas u ah kow baskii political settlementka soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga soomaalida oo siyaasadda ahna dowladdu ay la heshiiso ay kala heshiiso arrimaha doorashooyinka xoogagaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi oo ah bara sare oo culumta cilmibaarista ka dhiga jaamacadda city university ee magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinayaa sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah halkaad wuli dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a qiimaha gaaska dabiiciga ee qaaradda yurub ayaa kor u kacay kadib markii ukrain ay joojisay qulqolkii gaaska ruushka ee mari jiray dhulkeeda una tegi jiray yurubta kale wariyaha v oda henry rijwell ayaa kusoo waramaya in moscow ay mar yurub siin jirtay saddex meelood oo hal meel gaaska ay u baahan tahay hase yeeshee yurub ayaa maaraysay inay aayar aayar u joojiso gaaska ruushka kadib duulaankiisii ukrein sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii maxamed cabdi xasan sandheere ayaa faahfaahinta inoo haya
qiimaha gaaska jumlada ee yurub ayaa khamiistii toddobaadkan gaadhay heerkii ugu sarreeyey ilaa bishii oktoobar ee sannadkii laba kun iyo saddexiyo labaatan arrintan ayaa timid kadib markii ukrein ay go'aansatay in kowdii januari ay soo afjarto gaaskii mari jiray dhulkeeda ee tegi jira yurub mooska ayaa waayi doonta lacag dhan shan bilyan oo dollar sannadkii halka yukrainna ay waayi doonto siddeed boqol oo milyan oo dollar oo ah lacagtii gudbinta hase yeeshee raadka ay arrintan ay ku yeelanaysa yurub ayaa ah mid xadidan sida uu sheegayo tomas o'donal oo arrimaha tamarta ka faalooda kana tirsan xarunta wilson center si buuxda ayay yurub ugu tiirsanayd qiimaha ayaa lagu sii jaangooyey hadda dabcan waxaa jira qaar guulaystay iyo qaar guuldaraystay dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tiirsanaa marka kuwa kale loo eego madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa bishii hore sheegay in ruushka uuna siin doonin fursad uu malaayiin dollar oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadguduba uu ku hayo ciidda yukrain sidau hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha slovakiya roberto viso ayaa ku dhow madaxweynaha ruushka labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada moscow viso waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee yukrain isagoo arbacadii hadlay kadib markii yukrain ay joojisay gaaskii ruushka ayaa waxa uu yidhi midowda yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowda yurub iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah sidau hadalka u dhigay raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowda yurub laakiin kuma yeelanayso federeeshanka ruushka sidacad midowda yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska ruushka taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ah ee laga keeno dalka maraykanka gaaska laga keeno ruushka ee yukrain maraa waxa uu ahaa shan boqolkiiba gaaskii tegi jiray midowda yurub sannadkii laba kun iyo afar iyo labaatan qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu yurubta galbeed u soo maraa slovakiya waana sababta uu ra-iisul wasaare vico walaaca uga keenay sida uu mar kale sheegayo thomas o'donil slovakiya waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa nus bilyan dollar oo ahayd gudbinta gaaska ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale ka hor duulaanka buuxa ee yukrain ee bishii februari ee sannadkii shirkadda gaaska ee gasbrom ee dowladda ruushku ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa yurub o'donal ayaa sheegay in putin uu si xun wax u xisaabiyey putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay waddani weyn oo ruusha waa kaa waddanigii weynaa ee ruushka ahaa waayey mid ka mida ganacsigii ugu weynaa ee uu ruushku weligii soo yeeshay meelaha kale gaaska ruushka uu maro ayaa kooban dhuunta yamaal yurub ee dalka belaruus mari jirtay waxaa la xidhay sannadkii bila kadib dhuuntii nord stream ee badda baltiga u mari jirtay jarmalka waa la kharribay ruushku weli gaas wuu u diraa hungari turki iyo serbiya isaga oo mariya dhuunta turk stream
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markalna aynu ku wadlansanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
nafsi ruuxii kaaxshaa godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay kafi maysid adigu nafsi ruuxii kaaxshaa godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay kafi maysid adigu argudashadaadana garilahay weeye argudashadaadana gar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
abaalkii yahay guuldarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu melgteqofkafa abaalkii yahay guuldarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu melgte waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
adogacale i soo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacanteeadogacale i soo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gaystaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta i jooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gondoodiyo goxosha u dambayse waxaanay gandoodiyo goxosha u dambayse gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayganidhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigaygani dhaab
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idiinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaanu dileenahay sidaas iyo nabadgelyo
argudashadaaduna gar ilaahay weeye argudashadaaduna gar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofkafa abaalkii yahay guuldarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu melgtee qofkafa abaalkii yahay guuldarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu melgtee waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigaygae